galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa axad bisha janawari waa lix sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtana waxaa idin haya aniguaa maxamed cabdi iyo cabduqaadir maxamed mursal
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah maxaa saamayn ah oo ka imaan kara haddii dowladda maraykanka ay go'aansato inay yarayso howlgalladeeda militari ee soomaaliya
hadday cidda ay kaalmo jiran ay laabtaanteed qof ciddi kaalmo ku qabta markaa dhibaataa soo gaaraysa waxaa kale soo jirta ciddii ay la dagaalamayeenna haddii ay ka tagaan dee ayna markaas waxay helaysaa fursadoo maalmahan waxaa laga faalloonaya masalan waxaa leeyahay nimankii ahaay isal ama nimankii oo mataqaanaa daacish ay joogay bariga dhexe haddii maraykanku uu ka baxo meesha waxaa suurtagala inay mar kale ay soo laabtaan oo ay sameeyaan revival
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan ansixinta sharciga aasaaska u ah hay-adda naafada qaranka sharcigii waxaa la diyaariyey sanadka dhammaaday sideelaatanki bishii lixaad labada sideiy tobanka ayaa xukuumaddu ansixisay dowladna baarlamaanka loo gudbiyey oo bishii novembar labada tobankii baarlamaanka golaha shacabka ansixiyey aqalka saran saddex tobanki december waxaa lagu soo gebagabay koob soddonkii december in madaxweynuhu saxiixo oo dhaqangal noqdo sharciga
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya aad ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida
saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in xubno ka socda koongareeska ay xadda maanta sii wadayaan ka doodidoodii sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban kuwaasuu saameeyey boqolaal kun oo shaqaalaha dowladda dhexe islamarkaana keenay dib u dhac iyo lagooyo ku timid dadka maraykanka howlaha dowladda ee xidhan ayaa galay toddobaadkoodii saddexaad xudunta wadahadallada ayaa ah amniga xuduudda madaxweyne donald trump ayaa ku adkeysanaya shan dhibic lix bilyan oo dollar oo lagu dhisay derbi laga sameeyo xadka maraykanka iyo mexico si loo horjoogsado muhaajiriinta doonaya inay sharci darro ku soo galaan dalka maraykanka dimuqraadiyiinta koongareeska ku jira ayaa wacad ku maray in madaxweynaha ayna siin doonin lacagtaasi derbiga afhayn koongareeska nancy pelosi ayaa arrintan derbiga ku sheegtay waxaan damiir ku dhisnayn trump ayaa fariin dhinaca twitterko sabtidii shalay uu diray ku sheegay in axadda maanta uu tegayo deegaanka camp david si uu shaqaalihiisa wadahadal ugala yeesho arinta xuduudda derbiada xuduudda waa arrinta amniga xuduudda
la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne donald trump ayaa sheegay in aanan si lama filaan ah mar qura looga soo saari doonin ciidanka milatariga ee maraykanka ka jooga suuriya john bolton oo booqasho maanta ku tagay israel ayaa sheegay in kabixista ciidanka maraykanka ee suuriya ay ku xiran tahay ka guulaysiga kooxda daacish bolton wuxuu intaasi raaciyey in madaxweyne trump uu rabo in la burburiyo khilaafada daacish la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne trump ayaa dhanka kale sheegay in madaxweynaha turkiga uu ka rabo in turkiga maraykanka uu ka rabo ballanqaad ah in aysan weerari doonin dagaalyahanada kurdiyiinta suuriya oo xulafada la ah maraykanka marka uu maraykanka suuriya kala baxo ciidanka ka jooga madaxweyne trump ayaa si aad ah loogu cambaareeyey go-aankiisii lama filaanka ahaa ee uu bishii hore ku sheegay in suuriya uu ka soo saarayo ciidanka ka jooga militariga maraykanka saraakiisha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegay inay dib u dhigayaan ku dhawaaqidda natiijadii doorashada madaxtinimo ilaa goor dambe oo toddobaadkana guddiga doorashada ayaa axadda maanta kulan ka qaadanaya dib u dhiggaas madaxa guddiga doorashada qaranka cornel nanga ayaa yidhi suurtagal maaha in axadda lasoo saaro natiijada horumar baan samaynaynaa laakiin wax walba gacanta kuma hayno nanga ayaa sheegay in guddiga ay soo gaadheen keliya toddobiyo afartan boqolkiiba codadkii laga keenay goobihii codbixinta ee dalka iyadoo aanay jirin waddooyin horumarsan nanga ayaa intaasi ku daray in soo ururinta iyo gacan ku tirintu aanay caawinaynin guddiga doorashada ayaa qorsheeyey in internetka loo adeegsado tirinta codadka hase yeeshee guddiga ayaa arrintaasi joojiyey markii mucaaradku ay sheegeen in internetka wax la isku dabamarin karayo nanga ayaanan sheegin goorta ay natiijadu ay diyaar noqonayso amaba lasoo bandhigi doono
saraakiisha amniga dalka masar ayaa sheegay inuu dhintay askari ka tirsan booliska kadib markii ay la qaraxday miino uu rabay inuu kala furfuro taasi oo la dhigay agagaarka kiniisad ku taalla nawaaxiga magaalada qaahira qaraxa maanta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidanka amniga wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in qaraxa uu ku jiray boorso laga helay saqafka kore ee guri ku dheggan kiniisadda dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay masiixiyiinta qidbiga masar ay isu diyaarinayaan in maalinta berita ah ay u dabaaldegaan ciidda kiristanka ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa beeniyey in la dhimayo howlgalladii militari ee maraykanku ka waday soomaaliya warar ku saabsan dhimista howlgallada maraykanka ayaa waxaa tabiyey telefishinka m b c ee dalkan maraykan ka dhisan isagoo soo xiganaya saraakiil dhinaca aqalka cad hase yeeshee waxaa iyagoo arrintaasi beeniyey saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee bentagoonka haddaba maxaa saameynah oo ka iman karaya haddiiba ay dhacdo in la dhimo howlgallada maraykanka maxayse wararkani tilmaamayaan su-aashaas iyo su-aalo kale ayaa wariyaheena cabdixakiim maxamuud shurwac u weydiiyey xasan sheekh cali nuur oo qown u leh arrimaha amniga islamarkaasna jaamacadda muqdisho ka dhiga maadada xiriirka caalamiga ah guud ahaan dowladda maraykanku waa wadan kale ciidamada ugu xooga badan adduunyada qoraallo hore loo babishgariyana waxaa lagu sheegay ilaa sideed boqol oo meel inay ciidamada maraykanku ay adduunyada ka joogaan soomaaliya iyo geeska africana waxay kamid tahay dhulkaas ay ciidamada maraykanku joogaan ha ahaadaana badaha ama ha ahaadaana beriga si gaara waxay xoog u joogaan ciidamada maraykanku dalka jabuuti oo ay soomaaliyana ay hoos tagto inkastoo hadda la dhisayo saldhig kalo weyn oo la sheegay in laga dhisay baledogli si kastaba haatee dowladda maraykanku soomaaliya waxay ka caawinaysay dhismaha ciidamadaas ama ha ahaadaano heer federaal ama ha ahaadaano heer mataqaanaa maamul goboleed oo kismaayo way joogaan oo jowha bay degayaan gobolada kalena way jireen sida kaleeto ciidamo maraykana oo laakiin dhulka socdo oo dhulka ka dhulka ka dagaalama ma jirin waxaa jiray ciidamo maraykanku leeyahay ama diyaaradaha la dhahaya droneska isticmaalaya ama kuwa toos oo director fire isticmaalayaan waa jiraan oo meelaha qaar ay ka fuliyaan sida ama sida ay sheegaan ama la og yahay warbaahinta maraykanka oo kale haddaynu eegno n maalmihi aynu soo dhaafna waxay qoreen qaar ka mid ah in n uu qorshaynayo maraykanku inuu howlgalladiisii uu hoos u dhigo iyadoo taasoo kale hadday timaado n qodobada hadda aad soo tilmaantay iyo joogitaankoodii iyo macnihii ay u joogeen maxay u yeeli karaysaa ama ay ka dhimi karaysaa guud ahaan sida ay la ogyahay warbaahinta caalamka maalmaha waxaa ku jiray maraykanku inuu ciidamadiisi kasoo goranayo dalka suuriya qayb ahaana oo kasoo qaadi doono dalka afghanistan meel kaleoo hadda la sheegay ma jirto laakiin si guud waxaa loo la iskugu raacsan yahay madaxweyne donald trump inuu qaatay siyaasad ah inuu ciidamada maraykanka ee awal dunida aada ugu baahay gaar ahaan xilligii bush inuu rabo inuu dib usoo celiyo si dhaqaalihii ku bixi jiray ciidamada jira dibadda dhaqaalaha gudaha iyo iyo dibudhiska dalka maraykanka looga qayb qaato marka dabcan waxaa dhacaysa markaas diisho ay joogi jiraan ama cidda ay kaalmay jireen hadday cidda ay kaalmay jiraan ay laabtaan deed qof ciddi kaalmo ku qabta markaa dhibaataa soo gaaraysa waxaa kale soo jirta ciddi ay la dagaalamayeenna haddii ay ka tagaan dee ayna markaas waxay helaysaa fursado maalmahan waxaa laga faaloonaya masalan waxaa leeyahay nimankii ahaay isal ama nimankii mataqaana daacish ay joogay bariga dhexe haddii maraykanku uu ka baxo meesha waxaa suurtagala inay mar kale ay soo laabtaan oo ay sameeyaan revival marka meel kastana waa saas oo kaleeto afghanistan waxaa leeyahay saas oo kaleeto weli hawshii lama dejin haddii maraykanka ka baxo waxaa dhici karta dhibaato kale inay soo ay soo laabtaan oo weli haddana maraykanka looga soo duulo waa sida ay leeyahay marka soomaaliyana waxay kamid tahay un ayana wadamadaasay kamid tahay soomaaliya iyo guud ahaan geeska africa marka maraykanku asal ahaan soomaaliya halkan si oo xooga oo toosa uma joogin si dadban u joogo waan gartay walow de wasaaradda gaashaandhigu ay markii dambe beenisay in ay howlahaasi hoos u dhigayaan haddana de haddiiba uu marba ajandaha yimaado oo warbaahinta soo galo dabcan saaad adigu cararbaabtayna wadamadaasuu hore maraykanku go-aan uga qaatay syriya iyo hadday noqoto afghanistanba haddaynu eegno howlgalladan muddooyinkai ugu dambeeyey ay fulinayeen ciidamada maraykanku hadday noqoto diyaaradaha bilaaduuliyaha droniska loo yaqaano meelo kala duwan de ay ka fulinayeen weeraro iyada kuwaasi wax ma tarayeen ama wax ma ku kordhinayeen ammaanka soomaaliya hadiiba ay dhacday ma keeni dib looga baxo wax dee wiiqitaan ma keeni karaan xaqiiqa ahaantii sida la ogyahay oo nimanka istraatiijiyayaalka ama dadka ka faalooda arrim amiga aqoonta ul arrimaha ciidamada dhul haddii aad rabto ood cadowgaagu heesto waxaa wax ka bedelay ciidanka lugtaa wax ka bedelay ciidanka cirku waxay sameeyaan way fududeeyaan dhulka wax kama bedelaan intaas waxaa dheeri ah ciidamada maraykanku lama ayna diriran ciidamo oo formal army ah lama diriraan waxay ku jiraan oo dalkan soomaaliya oo kale waxaa ka socda dagaal oo nooca la dhaho gorilla warfare ayaa ka socda marka dagaal oo gorilla warfare ahna wax badanba diyaaraduhu kama taraan marka sida iska caadiga ah ciidamada maraykankuna waxay deganayeen jabuutigay degan yihiin oo soomaaliya baysas waaweyn oo looyaha kuma laha dowladda soomaaliya iyo americana xiriir ay galeen ma jirto xataa mararka qaarkood xataa xogta dowladda soomaaliya lama wareegaan lama wadaagaan ayagaa waxay rabaan ay sameeyaan markii ay sameeyaan kadib laba cisho saddex cisho ay waxay yidhahdaan xaggaas iyo xaggaasaana wax ku tuurno ayaa hore waa ku yidhahdeen waxaanu duqeynay xare dheere inay duqeeyeen inaysan duqeen cid garanaysa ma jirto mar kale waxay yidhahdeen waxaan duqeynay jilib iyo jamaame cid garanaysa ma jirto marmar oo meediya oo kasoo baxo oo masalan nin kaargib ay diliin shaksi ay diliin ama laba shaksi oo la ogaadana waa jirtaa laakiin si caam ah dhulka wax waxba kama bedelaan daroonis iyo ciidamo cirka ku socda iyo dhulka kama bedelaan dhulka waxaa wax ka bedela ciidamo oo lugtaa wax ka bedela waan gartay ugu dambayn dee walow warkan aan war rasmiyaba weli noqonin haddana dee warbaahintun ay baahisay haddana haddiiba ay dhacday timaado in maraykanku khubarada u joogto hadday noqoto iyo howlgallada uu fulinayo ama uu hoosu dhigo amaba uu joojiyaba dee sida wadamo kale de aynu hore usoo tilmaameyno uu ugu dhawaaqay iyada taasi dhinaca dowladda soomaaliya ma diyaarsan tahay wixii bedeli lahaa ama ay kaga maarmi lahaayeen sida caadiga oo qof oo qof kasta oo soomaaliya uu ogyahay soomaaliya waxaa la yidhahdaa gobol kasta oo kamid ah maamul goboleedka wuxuu haystaa dhowr kun oo askar u haystaa dowladda federaalku waxay haysataa malaha labaatan iyo dhowr kun oo askari haysataa laakiin waxaasoo dhan waxay waa ciidamo aan lahayn command and control oo aan hogaan fiican iyo tala taladooda aysan isku aadanin oo iska habacsan oo maleeshiyaad iyo askartii hore oo qadiimka ahayd oo howlgabka iska ah iyo kuwa iska beelaysan iyo wax hubka iska haysta iyo waayo wax isku aadan ma aha marka maadaama ay saas tahay macnaha soomaalidu weli ma helin ama ma haysato hogaan iyo yani leadership oo leh kartidii iyo isku isku dabaridkii in ciidamo qaran oo sax ah soomaaliya laga dhiso
waayahay kaasi waxa uu ahaa xasan sheekh cali nuur oo qonol arrimaha amniga islamarkaasna baraka jaamacadda muqdisho waxauu khadka telefoonka ee magaalada muqdisho u waramay wariyahayga cabdixakiim maxamuud shirwac
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a markana afgooye maamulka shabeellaha hoose ayaa sheegay in howlgal ay xalay ciidamada xoogga dalka ka sameeyeen gudaha degmada afgooye oo ay ku soo qabqabteen dhalinyaro ay sheegeen in looga shaki qabo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab gudoomiyaha gobolkaasi shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare ayaa v o e da u sheegay in dadka ay soo qabqabteen ay kala saarayaan islamarkaana ay sii dayn doonaan kuwa la hubiyo inaysan ka tirsaneen al-shabaab halka kuwa kalena ay cadaaladda horgeyn doonaan waryaheenna caashe ibraahim aadan ayuu guddoomiyuhu uga warramay howlgalkaasi howlgalladan waxaay ka socdaan degmada abgooye ayaa laga sameynayay howlgalkaasoo lagu sugayay amniga degmada iyo deegaanada ku xeeran oo idil kaasi oo si habsame leh ku socda ayaa xalayto ayuu dhacay qaybtii ugu horreysay ilaa iyo saakeyta waa uu socday marka amniga ayaa lagu sugayaa nimankaasi nabadiidka iyo meelaha ay ku gambanayaan ay ku dhuumanayaan xaafadihii iyo dadkii shacabka ahaa ay ku dhex dhuumanayeenna ayaa laga raadinayay marka qaar badanna waa lasoo qabtay kala sifeyntooda iyo kala shaandheyntooda ayaa lagu jiraa wixii dambiilahana waa waxaa loo gudbinayaa cadaaladda lasoo hor istaajinayaa wixii kaleo shacab aho masaakiinna waa lasii daynayaa
howlgalladaasi goormay bilowdeen beryahan waa ay socdeen balse baaritaankii ugu dambeeyey saakay ayuu ahaa mid ka dhacay oo xalay habeennima la galay xaafadaha marka ilaa saakay ayuu socday marka amniga ayaa la sugayay oon shacabkii sidii looga saari lahaa nimankaasi nabaddiidka oo ku dhex gambanaya shacabka kana soo maleegaya shirqoollada kala duwan shacabka dhexdiisa ayaa lagu daba joogay raadkoodana lagu taagnaa maxaa marka howlgalladan hadda ku soo beega maxaa si gaara u jira degmada afgooye dhibaato lagama soo sheegaynin shacabku nabad bay ku deganaayeen maxaa hadda kasoo kordhay kolley waxaa marar badan ayaa waxaa dhacday dadka shacabka dhexdooda ayagoo kusoo dhuumanayaan in ay sameeyaan dhibaato oo dadna ay ku dilaan dadna ay ku dhaawacaan iyagoo kusoo dhex dhuumanaya shacabka dhexdooda ayay faralkaas argixisada ay sameyn jireen marka si looga hortago intaysan wax dhicin ayaa loo sameynayay oona loo beegsanayay dadkaasi nabaddiidka ee ku dhuumanayay luuqluuqyada waxaad sheegtay in xilli habeena oo xalay ahayd in howlgal uu bilowday oo guryaha la galay oo dad lasoo qabqabtay marka ma guryo gaaraad beegsanayseen mise guri walba oo ku yaala degmada afgooye waa la gelaya xalay howlgalka waxa uu ku socday waa xog ay shacabka deegaanka ay nala wadaageen iyo macluumaad annaga aan haysanay oo aan ka helnay guryo kaasa iyo guud ahaanba degmada ku saabsan ayay ahayd marka qof shacab ahoo maskiin oo aan waxba aanan galabsanna annaga hadafkeena muusan ahayn dhib in loo geystana diyaar uma nihin annagaanna ogolaanaynin marka imise qof baad soo qabateen ilaa iyo hadda oo laydinkugu sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab tirada weli lama kala saarin hadda oo kala saaridii ayaa socota oo in badan oo dad shacab ahaay oo la gartay oo damaanad iyo dadkii la yaqaanay noqdeen waa la sii daayay balse inta kaleo hadda lahaayana waa lasii kala saarayaa marka howlgalkana ma ahan keliya mid magaaladani ku eg ma uu ahaa balse waa gobolka shabeellada hoose oo dhan iyo xoreyntiisa iyo dib u xoreyntiisa nimankaasi dulmiga ku wadaan shacabka oo dhibaatada ugeysanaya beerahooda aysan ka falan karin waxbarashadoodii iskuulaadkooda aysan ka shaqaysan karin oo sidoo kale ganacsigooda aysan ka shaqaysan karin in laga qaado heeryadaasi dulliga ah oo dhibaatada ay ugu geysanayaan shacabka soomaaliyeed ayay tahay ujeedadeena annaga ugu weyn marka maxamed adinku maxaad ku kala garanaysaan qofka in uu al-shabaab ka tirsan yahay iyo in kale mar haddaad guryo fartal idinkugu soo fiiqa aad gasheen sidaad sheegtay dhalinyarana aad soo qaqabateen qaar sida aad sheegtay durbaba aad kusii dayseen dameyn dadka shabaabka ka tirsanba dameyn way yeelan karaan marka adinku maxaa ku kala garanaysaan qofkan inuu al-shabaab ka tirsan yahay iyo in kale sidaa og tahay qof walba shaqadiisa waa uu garanayaa marka rag ayaa ku takhasusay yaqaanana garan karana raggaasi iyo waxay yihiin iyo cid walba waxa ay tahay shacabka gobolka shabeellada hoosena waa dad isgaranaya degmada afgooyana waa meel la garanayo waa meeshaan ku dhalanay annagoo idilba waana meeshii dadka deganaa noocyaday kala yihiin iyo waxay kala yihiinna aan kala garan karno marka cid walba oo dhibaato inay dadka u geysato doonaysana ma ay ku gamba karto shacabka dhexdiisa amase dhibaato kama soo maleegi karto shacabka dhexdiisa maxaa yeele hadeertaan shacabka ayaga ayaa nala shaqeynaya wada shaqeynna nalale dhibaatada ay wadeen iyo inaysan diin shaqo ku lahayn balse ay tahay oon din dhib iyo dulum ay dadka u doonayaan oo ummaddana aysan kala saaraynin midka miskiinka oo beerihiisa falanaya iyo midka dukaamada iibsanaya iyo midka magaalada muqdisho ku wareejinaya cadayga iyo waxyaabaha nacnaca oo yaryar ku wareejinaya dhibaatada midka u geysanaya inay ayaga yihiin oo oo aysan u kala baxsaneyn ayay dadkana garteen dhacdooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay gobolka banaadir oo kale ayay dadka tusaale u wada noqotay marka cid walboo aragta nimankaasi nabadiidkaana waxay doonaysaa inay shacabkii la wadaagto maamulkii inay la wadaagaan oo hay-adihii amniga ay la wadaagaan fartana ay ku muuqaan nin alaale ninkii dadkaasi ka mid a amase shirqoolada la maleegaya ma laga yaabaa in howlgalkiinan in dad aan waxba galabsan oo aan dembi lahayn ama al-shabaab aan ka tirsanayn inuu idinku geeyo oo laidiin soo farmuuqo dad aan al-shabaab ahayn laydinkugu sheego shabaab maya maya taas lagama yaabo annaga cadaaladda iyo kolley qofka xataa mar allaala markii la qabto ma ahan in isaga annagaan dhibaato aan u geysanayno oo xadgudub jins korkiisa ahna looma geysanayo oo garaacid amase maxaa la tortureka waxay yidhaahdaan laguma sameynayo qofka cadaaladda ayaa la horgeynayaa baaritaan ayaa lagu sameynayaa haddii uusan dembiile ahaynna waa lasoo daynayaayo qof wax aada u haysta ma jirto waxaad markaa ka warantaa wax dhibaato ah oo ka dhashay ma jiraa inta baaritaankani socday maya wax dhibaataa ma ay jiraan waxaad sheegtay howlgalka in xilli habeennimoa uu dhacay oo guryaha la gelayay marka soo qudhiina lagama yaabo inaad dadkii argagax geliseen mar haddii reer iska hurdo aad albaabka ku garaacdeen adinkoo hubaysan sidee dadka xataa ku kala garan karaan in in in dadka gurigan garaacaya ay al-shabaab yihiin iyo in dawladda yihiin sidee laydinku kala garan karaa asluub ayaan u isticmaalaynaa deganaana oo dadka howlgalka fulinayana waa dad ku tababaran oo ku takhasusay waxaa laga yaabaa guryaha qaarkood dad oo waayeel inay degan yihiin annagu dadka la socda waa dadkii deegaanka u dhashay deegaanka kala yaqaanay guryaha kala yaqaanay marka ayagaasa hagayaano meel alaal meesha yidhaahdaan maya meeshaan saan maahane ha loo naxariisto la yidhaahdo waa loo naxariisanaya laakiin dadka qaarkood oo taargetka ahaa oo dhibaatada inay geysanayeen lasoo sheegay kuwaasi ayay yihiin midka in xoog loo galo oo markaasi howlgalka laga fuliyo inay dhibaato aysan keenin
guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayuu ahaa oo caashi ibraahim aadan khadka telefoonka ugu waramayey
barnaamijka wicitaanka iyo zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhowaantan waxaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu saxiixay sharciga dhismaha hay-adda qaran ee dadka naafada haddaba dhismaha sharcigan waxa uu ahaa mid muddo aad looga soo shaqaynaya hay-addan sidii loo heli lahaa haddaba maxay faa'iidooyin u leedahay dhismaha hay-adda dadka naafada in soomaaliya ay yeelato maxaase looga baahan yahay dowladda haddii ay hirgeliso sharcigan hay-addaasina la dhiso inay u qabato dadka naafada xili soomaaliya ku dhowaad dhowr iyo labaatan sano amaba soddon sano xili la dhihi karo ay kusoo jirtay dagaalo iyo foodo wadanka ka dhacaya kaasi oo keenay amaba abuuray xataa dad aad u fara badan inay ku naafoobaan haddaba su-aalaha dhegaystayaashiiyo anigaba aan qabno waxaa nooga jawaabaya cabdiraxmaan maxamed faarax oo loo yaqaana cabdiraxmaan lunge islamarkaasina ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ah ee madaxtooyada soomaaliya khadka telefoonka ee kuaalalabulna ku jira bal ugu horeyntii cabdiraxmaan soo dhowow ayaan ku leeyahay adigo walaalshaar aad baad umahadsanta waa hagaag inta dhegaystayaasha su-aasha ay su-aalahooda ku weydiinin bal haddaan aniga kugu hormaro waxaad bal iiga warantaa sharcigan sharaxaad naga sii horta waa tahay walaalshaar saad u sheegtay dadka soomaalida la nool naasilnimada cadadkooda inkastoon tiro rasmiga laga helin waxaa la qabaa inuu aada u fara badan yahay xaaladooda dhaqan dhaqaalana aada ugu hooseeya bulshada inteeda kale dadalka qaarkood waxay kasoo bilaabeen ilaa todoba iyo tobaatankii dagaaladii bilowday ilaa hadda midba noocoo kale ku duwan yahay inay un kordhinayeen cadadka dadka naafada ah xaalada dabiiciya oo cuduro iyo iyo abaaraha iyo lamida iyo macluushana laftigooda qayb ka ahayeen waxaa markaa taa ka dhashay in cadad aada u fara badan ay ka muuqdaan magaalooyinka maadaama dowladnimada soomaalida soomaaliyana dib loo yegleelayay tobanka sana hadda udambeen kudii tobanka sana udambeysay waxaa bilaawday dood iyo halgan dadka naafada ay hogaaminayeen inay ku wajahaan dowladda inay xuquuq ku yeeshaan xuquuq dastuuriya lixdii sano hadda ugu dambeeya ad moodaa inay xawli ugu badan ku socotay waxaa dhacday marka in in si arrintaa looga jawaabo la garaabsaday intaan ba waxyaaba kale lagu hormarin in horta la sameeyo hay-ad qaran u adeegta dadka naafada oo ka tirsan laanta fulinta ee dowladda xukuumadda marka si hay-adda loo dhiso waxaa loo baxda sharci qeexaya waajibaadkeeda iyo awoodeeda iyo mas-uuliyaadka ay leedahay iyo shaqada ay qabanayso waxaa runtii si rasmiya oo runtii tixgelin la uga jawaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somalia maxamed cabdullaahi farmaajo oo tilmaamo cad bixiyey isagoo siinaya tusaaleyn iyo toosinda xukuumadda ra-iisul wasaaraha laftigiisu wuxuu dhowr jeer la fariista dadka naafada si u dhegeysto baahidooda iyo talooyinkooda waxaa markaa gabagabada janaaniski la go-aansaday in wasaaradda haweenka horumarinta xukumitaanka ay diyaariso sharcigii lagu dhisi lahaa hay-adda xafiiska iyaga madaxtooyaduna oo qaybta technicality siyaa kala shaqeynayay marka sharcigii waxaa la diyaariyey sanadka dhamaaday sideed labaatanki bishii lixaad labada sideed tobankii ayaa xukuumaddu ansixisay dowladna baarlamaanka loo gudbiyey oo bishii november todoba tobankeedi baarlamaanka golaha shacabka ansixiyey aqalka sarana saddex tobanka december waxaa lagu soo gebagabay todoba soddonkii december in madaxweynuhu saxiixo uu dhaqangal noqdo sharciga waa gartay Mhm.
Tafadhal.
ha ha marka waxaan jeclaan lahaa si kooban maxaa daryeel ah oo uu hayaa sharcigan dadka naafada ah ee dhalinyarada ugu badan ee soomaaliya ku dhaqan waktigan si wanaagsan hay-addan waxaa lasiiy la siiyey waajibaad cadcad oo ay kamid tahay kow inay hormuud ka noqoto sharciga xuquuqda dadka naafada ee qeexaya marka waa maxay naafanimadu maxaa yaa naafa ee soomaaliya maxay xuquuqda dadka ku leeyihiin oo dastuuri haddii ahaada dhanka shaqada haddii ahaada dhanka siyaasadda dhanka waxbarashada dhanka isocodka bulshada iyo dhexgalka iyo agabka iyo ama marinada ay u baahan yihiin oo wadooyinka iyo dhismayaasha ay ku maraan si ay ugu adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan marka waxay kaloo ay ka shaqeyn doontaa inay diyaariso koobto shaqa abuuris in shaqaalaha dowladda ay ku yeesa ku yeeshaan dadka naafada koobta waxay kaloo ka shaqeyn doontaa macaska tababarka naafada in la dhiso oo dad mudaaf ah oo soomaaliyeed xirfad la baro si ay uga shaqeeyaan goobaha dawladda ama kuwa gaarka loo leeyahay waxay ka shaqeyn doontaa diyaarinta public code waxa la yidhaahdo oo wadooyinka ku saabsan iyo dhismayaasha dhismayaasha aan caamka ah kuwa ganacsiga loogu talagalay oo kale si ay u noqdaan gooba marino leh ha ama ha ama agabka dadka naafada si ay u isticmaali karaan sisi kuwa dad dadka kuraasta ku socdo kale waxaa la siiyey kale waajibaad inay sameeyaan xaruna dadka aragga la ay waxbarasho ka helaan dadka maqalka la sidoo kale in farta ishaarada ay ku wada xiriiraan la sameeyo far heer qaran oo aan afguri ahayn ay isku wada fahmaan waayahay dhegaystayaal badan oo dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ahna way dabcan nala hadli doonaan oo ayagana khadadka telefoonka ay soo geli doonaan balse intaa intaasi ka horeysa aan mid kamid a dhegaystayaasheena magaalada muqdisho hadda noogu jiro qadka aan la hadalno bal soo dhowow walaal magacaagana ku bilow magacayga waxaa la yidhaahdaa khadar dheen guuleed waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan aad iyo aada usoo dhaweynayaa sharcigan oo run ahaantii muuqo in wakti badan la geliyey laga soo shaqeeyey sidii hay-addan loo aas-aasi lahaa madaxweynahana uu ku saxiixay december soddon iyo kowgeedii hay-addan iyo sharcigan wuxuu kasoo shaqeyn doonaa daryeelka kawarqabka iyo xuquuqda dadka naafada ah sidaan ognahay boqolkiiba maaragtay toban caalamka dadka ku nool waa wa waa dad naafa ah oo lagu qiyaas inay gaarayaan one billion sideetan ka mid ahna ay tobankaas percent markii haddana tiro boqoliya la sheego ay dalalka maaragtay faqiirka ama dunida saddexaad ay ka tirsan yihiin innagana waxaa la sheegaa dalalka naafada ah markii la qiyaasayo boqolkiiba toban baa lagu qiyaasaa dadka naafada ka ah laakiin annagu waa ka badan nahay oo shan iyo toban inkastoo aysan jirin cid tira koobtay dadka naafada ah waa soo hay-adan iyo sida ay u shaqeyn doonto laakiin waa bilow sidoo kale waxaa dowladda soomaaliya horyaallo inay ratification ku sameyso wixii loo yaqaanay maaragtay convention of disability rights maaragtay united nationska taasna madaxweynaha iyo xukuumaddaba inay sameeyaan marka aad baan ugu dhiiragelinayaa zahroy maaragtay arrintan arrin loo baahan yahay weye laakiin ma aha dhammaadka waa bilowga hay-addan waa hay-addii kasoo shaqeyn lahayd hindisiye sharciyeedyada uu walaalkii cabdiraxmaan sheegay oo dhan si maaragtay loo horgeeyo baarlamaanka mar kaleeto si maaragta ay u dhaqan galaan dadkaana xuquuq la mid ah xuquuq kale ay haystaan ay haystaan sidoo kale su-aasha ugu adag oo muhiim ah in guddigaani uu soo kala saaro baarlamaanka ka doodo yaa naafo ah because caalamka kaleeto dadka naafo waxay ku noqdaan boqolkiiba afartan ama boqolkiiba soddon iyo shan in jirkoodu yahay oo kala duwanaa jiro oo maaragtay caalamka ku dhaco waxaa jiro qof far go-an mid lug go-an mid gacan naafanimada naftirkeeda siduu cabdiraxmaan sheegay ayaan la qabaa marka waa waa waa bilow fiican wey hay-adan aad baad u mahadsantaha waktigaaga aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa baaritaanadaada iyo sida cilmiyeed sanad uga hadashay waad mahadsan tahay waa hagaag asalaamu calaykum magacayga waa cabdifataax xasan waxaan ka mid ahay saxafiyiinta magaalada muqdisho ka shaqeeya weliba dadka maarata baahiyaha gaarka qaba runtii hay-addan maxaan ku lehdaa sharciga lagu dhisayo ee baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal ay meel mariyaan run ahaanti marka la fiiriyo xagga sharciyadda ama samaynta hay-addan waa runtii hay-ad aada u fiican oo shaqo fiican qabanaysa laakiin marka la fiiriyo procedureka iyo nidaamka loo sameeyey hay-addan ama lagu soo dhisaayo waxaa jira dad badan oo maarata walaac ka qaba runtii dadkaas aniga qayb baan ka ahay sababtoo ah marka la fiiriyo sharcigan horta baarlamaanka markii la horgeynayay ma jirin wax la tashiya oo fara badan oo laga gelay dadka baahiyaha gaarka qaba ee magaalada ku nool marka sidaasoo ay tahay haddana baarlamaanka marka la fiiriyo guddiyada ugu qaabilsan howlahan markii lagu wareejinayo la tashiyada caynkaas oo kale sidaasoo kale lama helin waxaa kaloo jira in baarlamaanka laftirkiisa gaar ahaan golaha shacabka wakti kooban oo aan bil ka badnayn in akrintii koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay dabcan maxay ahayd oo ku martiyeen taa la soconno baarlamaanka ma ku jiraan dad baahiyaha gaarka qaba oo dareemi kara maxay ahayd oo hay-addan waxa qabanayso iyo shaqadeeda waa un sharci caadi un bay kasoo qaadeen latashi marka waxay ahayd in aada loo helo waxaa kaloo jirta golaha aqalka sare marka loo gudbinayo hal toddobaad ayaa akrinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad lagu marsiiyey ilaa xilligaasna hore ayaa laga ansixiyey iyadoo mar walba lagu dardar loo sheegayo in sharcigan dad badan oo u baahan ay jiraan xuquuqdoodana ay ku maqan tahay marka marka la fiiriyo hay-addan in la sameeyo way fiican tahay laakiin marka hadda sharciga aad fiirisid gudihiisa waxaa moodaa in isaga qudhiisa iska hor imaanayo waxaa jirta in sharciga uu leeyahay hay-addan waa madax banaan tahay maadaama ay madax banaan tahay wuxuna waxay markaa noqonayaan xafiisyada iyo guddiyada madaxa banaan ay lamid noqonayaan haddaa haddana fiiriso dhanka kale wasaaradda ayuu siinayaa awoodda ugu faraha badan shanta qof oo ugu saraysa tusaale ahaan wasiirkaa soo magacaabaya xilliguu doono shaqada ka ceyrin karaa xilliguu doono magacaabi karaa maxay ahayd oo shaqadu doono u dirsan karaa marka waxay ahayd in meelahan oo kale aada looga fiirsado oo Way.
maaragta dadka eh, laga laga talageliyo Aad marka bad- su-aasha aan qabaa waxay tahay maadaama xaalku sidaa yahay sidee lagu kalsoonaan eh, doonaa hay-addan oo aan ogsoonnahay qaabka ay ku iman doonto xitaa sharcigu ma qoraayo ma dadkan aqoon baa lagu soo xiri doonaa ma waxay ku imaan doonaan four point five ama afar dhibic shan magacaabis un wasiirka inay maarata ku imaanayso unbaa maarata ku xusan oo keliya marka cabdiraxmaan Waay, Cabdiraxmaan aan walaalkay waxaan weydiino.
weydiin lahaa Mhm.
si adiga waxaad tahay agaasimihii eh, xiriirka naafada ee madaxtooyada soomaaliya ayaa tahay sidee marka sharcigan aan hadda ugu kalsoonaan karnaa ama hay-addan laftirkeeda ugu kalsoonaan karnaa waxa ay qaban doonto ee dadka baahiyaha gaar ku qaban doonto annagoo og weliba in miisaaniyadda qaranka hadda lagu soo daray bajet hay-addan ay yeelanayso su-aashaas baan weydi lahaa waxaa kaloo rabaa inaan u raaciyo hay-addan ma ka warqabtaan inay jiraan eh, dad loo magacaabayo oo hadda waxaa jira eh, magaalada ku jira oo laleeyahay waa dad diyaarsan oo maaragta shaqadaas already loo diyaariyay mar hore waayo aad baad umahadsantaha kuu jawaabo Een, waa mahadsan yahay cabdiftaax Een, su-aal- dhowr su-aal buu ka dhawaajiyey Ee, midda koowaad oo wadatashiga haddaan ku bilaabo marka koowaad sharcigan waa sharci ee, dhismihii hay-adda maaha sharciga naafada ee xuquuqda guud ee naafada qeexaya waxaa laysku afgartay oo laysku raacin baahi loo qabo intaan sharciga weyn la sameyn in la helo hay-addii sharciga sameyn lahayd oo hay-adda lasoo hormariyo Ee, labo wadatashi way martay Ee, wasaaraddana wadatashi way gelisay baarlamankana wadatashi wuu geliyey ma garanaa cabdisaan oo qayb ka ahaa aniga xafiiskaygana wadatashi buu geliyey Ee, magaalada muqdisho ee, dad baa isugu keena naafa waan hordhignay buugga way akhriyeen Ee, waxay ka jeediyeen afkaar afkaarteedii baa guddiga qabuul insaanka ee baarlamaanka u gudbinay guddiga laftiisa golaha baarlamaanka golaha shacabka isugu yeeray dad naafa oo matalayay qeybaha kala duwana dadka naafada ah kaartooda ayuu dhegaystay qaarar een, dad kaloo naafaan waxay ugu tageen xafiiska uu guddiga ku leeyay villa hargeysa ay laftigoodu way ka dhegaysteen afkaartoodii Ee, xildhibaanaduna afkaar bay ka geysteen afkaartaas baa lagu daray sharcigu wuxuu baarlamaanka golaha shacab uga soo baxay asoo si weyn uga duwan sharcigii wasaaraddu ay diyaarisay ma garanaa astax inuu dib u akriyo in kale Ee, laba madax banaanida mid baa doonaya sahre in dadka naafada fahmaan oo ah guddiyada madaxa banaan ee sagaalka ee dastuurka ku qeexan ee xukuumadda ka madaxa banaan oo guddiyo dastuuri oo dastuurka qeexaya qaabkay ku dhismayaan hay-addani kamid maaha guddiyada maadaama aysan kamid ahayn hay-addan waxaa lagu dhisay qodobka sagaashiyo toddoba iyo qodobka sagaashiyo sagaal ee dastuurka ee qeexaya waajibaadka xukuumadda ay ku wajahan eh, shacabka soomaaliyeed si ay noloshooda u horumarin lahayd marka guddi xukuumadda ka madax banaan hay-addani maaha waa hay-ad xukuumadda ka tirsan oo loogu talagalay noqoto gacanta xukuumadda ay ugu adeegayda dadka naafada ah waxaa la dhisaya ma ahayn guddi ka madax banaan xukuumadda sababto guddiga xukuumadda ka madax banaan sida kan doorashada iyo kan xuquuqul sharciga ku insaanka iyo qorantaha laakiin hay-adda inay tahay hay-ad Ee, madaxa wuxuu- banaan ee aan dhamey- aan- sharciga laftirkiisa ku aan qoran dhamey tahay.
oo marna u in socda.
wasiirka waa waa u soo socodka ciisan dhameeye waa u unaanayaay Een, guddiyadaasi waxay ku howla yihiin howl cayiman oo dastuurka u qeexay keliya laakiin hay-addani waxay samaynaysaa howlo fara badan oo wasaaradda aan taabanayo waanay kuu sheega sharciyada qayb ka soo gelaysaa waxbarashada qayb ka soo gelaysaa shaqo abuurista qayb ka soo gelaysaa caafimaadka qayb ka soo gelaysaa marka shaqooyinkeeda aada u badan xukuumadday ka tirsanta horta halkaa taa inaa isla fahnaa u baahana laba waxaa weeyaan madax banaanida la sheegayo xeerka u qoran waxaa weeya in u madax banaanta shaqada maalinlaha way u madax banaanta guddiga iyo shaqaalihiisa u madax banaan wasaaraddu Way.
waxay leedahay wax la yidhaha la socosho Iyo la soo socoshay koob.
ku leedahay waa qodob ha ka waa qodob qodob kale waxa weeyaan magacaabista guddiga isagoo cabdisaa udhigaya maaha wasiirku soo jeedin buu leeyahay sida xeerka ku qoran xukuumadda ayaa la horgeynaya xukuumadda ayaa ansixinaya ama diideysa dabadeedna madaxweynaha dukureeti kusoo saaraya xilka qaadistuna sidoo kale isla dhabaha ayaa lasoo marayaa oo ilaa madaxweynaha shuruudaha ku laakiin ay gaartaa ku laga qaadi karo imanayaan lama eh, aha xubnaha laftirkooda wasiirka uu soo laba magacaabo shuruudu soo way ku jeedinaya qoran shuruudaha yihiin ay ku imaanayaan shuruudu way ku laftirkooda qoran way ku qoran yihiin aqoon iyo naafinimo iyo inuu qofka dadka naafada arrinta naafada uu kasoo shaqeeyo lagu yaqaana ku qoran xeerka dad akhrisaajis ah waayahay magacaygu waa mahad ajuuke waxaan idinka soo wacayaa wadanka norway n mudane dhowaan baarlamaanka wuxuu meel mariyey eh, waxyaabaha mataqaanaa loogu talagala dadka naafada ah in xuquuqdooda macnaha ay ku heli doonaan mustaqbalka insha allah hadduu alla idmo saas ay tahay laakiin dawladda eh, m- waaga ma haysato waxa loo yaqaano guddoomiye amba barnaamijkan wax habeeyo ama wasiir oo dhinaca naafada qaabilsan iyo barnaamijyadaas dawladda wax ay ka haysato haba yaraatee ma jirto yaa maamuli doono macnaha arrinkan oo hadda ugu dambeeye madaxweynaha oo saxiixay baarlamaanka soo maray nidaamka u- u- mada- nidaamka mada- nidaamkii loo baahnay maadaama uu soo maray barnaamijka yaa guddoomi u noqon doono yaa maamuli doono waa su-aashayda koobaad haddii ana aan caddeeyo saaro waxay tahay eh, macnaha dawladda macnaha uma magacaawno eh, qof macnaha u u qaabilsan dhinaca naafada guddoomiyaha ba- naafada oo kale amba qof u qaabilsan ma jirto marka yaa u maamuli doono oo xuquuqda dadka naafada ah u doodi doono macnaha dawladda xataa u tegi doono taasaan ka wadaa waayo aada baad umahadsantaha haddaad u jawaabi kartid dhegeystahaasi
haddaan fahmay waxaan isleeyahay mahad wuxuu uli jiray hay-adda yaa maamuli doona xeerkay ku afkaxantahay hay-adda waxay leedahay guddi shan xubnooda oo dad naafa ah dhammaantood ayaa maamuli doona oo guddoomiye ku-xogeen iyo xogeya guud iyo leh wasaaradda ayaa soo jeedinta leh kan sheegaya xukuumadda aan sixin doonta madaxweynaha dikreta kusoo saari doona hadii ilaahay waa gartay marka bal haddaan aniga xataa ku weydiiyo waxaa jirta oo dad badan ay aada u hadalhayaan dadka qaba baahyaha gaarka ama naafada la yiraahdo soomaaliya waxaa jirta in ay fursadaha shaqo ula mid ahayn dadka kaleeto fursadaha waxbarashada aysan dadka kaleeto ula mid ahayn qaarkood baahiyaha ay qabaan aawadeed iyo sida naafe ay u yihiin aawadeed ayse u suuroobeen inay helaan heerkii waxbarasho iyo noocii waxbarasho u baahnaayeen marka ka sokow in hay-adan hadda la hormariyey oo xuquuqo badan ay ku jiri doonaan si gaara fursadaha shaqooyinka oo kaleeto in laga qaybgeliyo sharcigan ma dhigaya ha waajibaadka hay-addu kamid yahay in ay ka shaqayso dadka naafada inayna helaan koob ka kamid ah shaqaaleynta dawladda ama percentage inay ka helaan oo ay kusoo baxdo qaab sharciyeysan sharciga guud ee xuquuqa dadka naafada hay-adda ay hormuudka ka tahay diyaarintiisana waa lagu qeexi doonaa oo howlaha loo idmaday hay-addan looya kaleela ay kamid tahay in dad naafa marka kuwaadna la tababaro oo dhacdii tababarka naafada la dhiso oo xirfad la baro dabadeedna qaabkii lagu shaqaaleyn lahaay na hay-addu ay kasoo shaqeyso waa dhowaa assalaamu calaykum magacayga waa axmed maxamed cali oo jooga wadanka holand khaasatan magaalada amsterdam waa mahadsan yahay agaasimaha waxaan weydiin lahay barnaamijka aada wadaan horta waa ku mahadsantihiin inkastoo aada lasoo daadan hadaad tihiin dawladda hadda cusub marka su-aasheeda waxay ku saabsan tahay naafada haddaad aada u suubisaan urur ama ad aada marisaan sharcigiisa aadba aada marisaan waxaan codsan lahayn ina loo suubiyo hadduu ilaah yiraahdo meel ay ay kori karaan maxaa yeelay dadkeena badana dhaawacyo waxay u badan yihin dad iska masaakiine ah oo iska cuuriyaan marka waxaan ka codsan lahay dawladeena hadduu ilaah yiraahdo inay taasna ku darto oo dadkan dabaqyada dhisanayo ay dhahaan ama isbitaalada la yiraahdo meel ay dadweynaha ay koraan dadkan oo iska maatida ah marka taasaan ka codsan laha agaasima waana mahadsantahay aad baad u mahadsan tahay codsigaas wuu jiraa dad badan ayaa ka cabanaya dhinaca wadooyinka iyo tasiilaadkay u baahan yihiin dadkan naafada ah marka haddaad wax yar kaga jawaabi lahayd taas aada iyo aad jahro xaqiiqo jirta weeyaan dalka soomaaliya uma qaabeysno qaabka ugu noolaa lahayn dadka naafada gaar ahaan kuwa jirka ama kuraasta ku socda waxaad arkaysaa xarumaha dawladda oo aan xarumo runtii la geli kara ahayn oo lagu dhibtoonayo qofka inuu kursigiisa inta ka dego inuu garguurka ay noqonaysa hataa kuwa annaga nala shaqeynayo kamid ah halganka dadka naafada markay xarumaha dawladda imaanaya aad bay ugu dhibtooda hoteelada sidoo kale kaad damacda inaad uqabato barnaamijyo saad ku heshaa hotel acceptable aad buu u yaryahay aad bay u adag tahay waxaa laga yaaba qof xirfad loo shaqeyn karo oo qof kale inta la tartamo heli waayo shaqadii sababta inuu isaga usoo geli karin goobta shaqada waxaa kamid a masaajida xataa cibaadada ina in inay dadka iyaga kuraastoodi kusoo inta galaan aysan ku dukan karin waa wax bulshadan u baahan in lagu baraarujiyo waana ka dhowrnaa bara- baraarujin badan baan ka qabanaa haddaan ahaalayn dawladda iyo haddii ahaalayn ururada dadka naafada ah ee bulshada rayidka dabcan hay-adan waxyaaba ka shaqeyn doontay kamid tahay bildinkoodka dawladda ay sameyn doonto waxaa jira sharciga yiraa bildingkooda dhismayaasha dawladda maamulaya markii la dhisayo kuwa gaarka ah weli laftigooda xataa oo ganacsiga loogu talagalo qaababka ay kusoo ku dhismayaan sharcigaas marka waa inuu qeyd yeeshaa qeexayo inay inay goobahaas ay yihiin gooba accessible oo oo oo marin ah oo ay isticmaali karaan dadka naafada ah qeyb qeybtaa marka hay-adda aad bay ukuseydaa waa inay ka shaqeyn doontaa sidoo kale sharciga naafada sharciga guud xuquuqda dadka naafada laftigiisa qeyb bay kuleeyahy uu qeexayaa heshiiska qaramada midoobey xuquuqda dadka naafada ee soomaaliya ay saxiixday octoobar sanadkii lasoo dhaafay oo laftigiisa mari doono baarlamaanka oo ratification processka lagu marsiin doono wuu qeexayaa haddii ay soomaaliya ansixido baarlamaanku ansixiyana qasab waxay ku noqonaysaa in la fuliyo oo weliba report baa laga rabi doona dowladda soomaaliya labadii sano mar marka goobo badan waxay ku qasbanaan doonaan inay inay accessible noqdaan hay-adduna waa waajibaadkeeda kamidta inay ka shaqeyso soo dhowo bal ugu horreyntii cabdiraxmaan lunge oo isagu ah sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada sarkaal ka tirsan waa agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan lunge asaga ayaa barnaamijka marti noogu ah kusoo dhowow su-aal iyo aragti waxaad rabtid inaad la wadaagto waa dhowahay aadaan kuu salaamaa adigii martida barnaamijka caawadaad miineyso magacaygu waa cabdiqaadir maxamuud u magac dheer cabdiqaadir soomaali waxaan ku noolahay waddanka germany haddaan barnaamijka caawa talo iyo su-aal labadaba waa iskugu daraa agaasimaha caawa martida noo eh horta aadaa ugu faraxsanahay in naafadii wadankii joogtay in loo sameeyey hay-ad loona ansixiyey barnaamijka iyo brograamka iyo sharciyadii ay ku shaqaynayeen keliya midda aan ku darayo marka taladeedu waxay noqonaysaa maadaama dadka maanta dowladnimada soomaaliya joogo ay u wada badan yihiin diasporo ay ogyihiin xaquuqda ay leedahay naafada waxaan ku dhiirigelinaa naafada in laga hormariyo wax kasta baahidoodana lala dareemo jidad hadday noqoto howdheela hadday noqoto meel kasta oo la samaynayo ama naqshad walbo wadankii lageeragelinayo in xaquuqda naafada aan laga iloobin aad baad u mahadsantaha arrintaasi aad ayaa looga dhawaajiyey dad badan ayaa soo celceliyey cabdiraxmaanna wuu ku maqlayaa marka barnaamijka qaybihiisa hore oo dhanna way ku jirtaa
taladaas waxaa rajeynaya inay dowladda wax badan ka qaban doonta iyadani waa yahay waa tahay waad mahadsantaha cumarow dhegeystihii ugu dambeeyey ayaad nasiib u yeelatay inaad noqoto su-aal weydiiya cabdiraxmaan lunge agaasimaha hay-adda ee dadka baahiyaha gaarka qaba ee madaxtooyada soomaaliya bal soo dhowow su-aashaada waa mahadsan tahay lunge waa salaamaya sahra v o a waxaan weydiin lahaa su-aasha ugu muhiimsan sharciga naafada waxaa laga qadiyey aa isleeyahay asagana weydiinaya asagana aan hubinaya daraftigiisa inaan raadigin ku cosbana inaan dib u akriyo naafada sida in la qeexay u baahan tahay soomaalida naafada waxay u taqaanaa sida caamo ahaan qofka jir ahaan ama lug ahaan ama il ahaan ka naafa ah halka caalamkay u yaqaanaan naafanimada qofka intaas way la qabtaa intaas in lamid ah markii lagu sii daro naafanimada waxaa kamid a qeyb maskaxda dad badan oo maskaxda la ayaa jiro oo aanan shaqaysan karin oo cuduradan ay kamid yihiin scosofrenigada depressionka iyo alzameriga disease oo xasuusta inay ka tarib oo kale dhammaan dadkaas waxay u baahan yihiin dependent qof inay ku tiirsanaadaan oo kale sharcigaan xusayaa haddiisan sharcigaan xusaynin miyaysan habbooneyn in dib u eegis lagu sameeyo la hubiyo in la dib loo fadhiisto dhakhaatiirtii iyo bukaanadii la diiwaan geliyo dib looga mid dhigo xaquuqdoodii aasaasigeedana ku maqan tahay dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal fog oo siyaasad qaran ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin rehabilitation dadkan cudurada dhimirka qaboo kale waxay u baahan yihiin in xirfado loo abuuro si mujtamacii dib ugu mid noqdaan oo kale sababto qofka lugta la waa mahadsantahay si fiican haye haye maxaad ugu jawaabi lahayd cumar xabeeb ha sahra su-aal asaasi weydiiyey inaad wakti fiican sidan u baahan tahay aada ay u macno badan tahay dhegeysaha horena wuu wuu ka dhawaajiyey sida xeerka qaramada midoobey xuquuqda dadka naafada qoraya oo ah aragti cusub oo soddonka sano lasoo dhaafay lagu shaqeynayo way ka duwan tahay sida soomaalida u taqaana naafanimada xaalad caafimaad maaha naafanimada ul ama lug ama il ama dhig maahani waxay yidhaahdaan naafanimadu waa xaalad saameyneeda qofka jir ahaan maskax ahaan iyo iyo dareen ahaan oo lagu daray caqabada uu kala kulmayo bulshada waana saas kasta ugu weyn yidhaahdaan imika waxyaaba bulshada kala kulmaya qofka naafeeya ma aha dareenkiisa jir ahaaneed waxaa naafeynaya qofka marka ma aha naafanimadu xaalad xiran oo la dhihi karaay qofki soddon boqolkiiba soddon jirkiisa naafayaha naafa ama afartamaana waa xaalad furan oo aan go-aan laga gaari karin inta qofkaasu caqaba oo la kulmayo bulshada kala kulmaya oo sababaysa inuusan nolol maalmeedkiisa u gudan karin si lamida qofka kale qofkaasi waa naafo sidaa darteed xeerkana saasaa ku qeexan waxaa naafaha qof kasta oo la nool xaalad naafanimo oo jirkiisa maskax iyo dareen ahaanba saameynayso laguna daro caqabada bulshada kala kala kulmayo ee usa ku sababayso inuu gudan waayo nolol maalmeedkiisa si lamida qofka kale mar haddaad qof kaleeta aada noloshaadii aada si u maarayna aad u maaraysa naafaasa haddaad adeeg uga baahato qof ama aalad naafaasa waay wakhtiga i riixaayo intiinaba waa idin wada mahad celinaya ka qaybgalkiina barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha hadday noqoto dhegeystayaashii khadadka teleefoonada meelo kala gedisan iyo sidoo kaleeto cabdiraxmaan maxamed faarax cabdiraxmaan lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada soomaaliya aad baan kugu mahad celinaya cabdiraxmaan aad baa umahadsantayaa intaasina waxa aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxa aan ku eegnay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee iyagu naafada loo yaqaano mararka qaarkood ee soomaaliya ayaa waxaa dhowaantan dhismaha hay-adda naafada qaran ee dalka ee dadka u baahan baahiyaha gaarka ah uu saxiixay madaxweynaha kadib markii uu soo maray sharcigaasi baarlamaanka haddaba dhismaha sharcigani qaran ee dadka naafada ah ma yahay mid ahmiyad u leh dadka naafada ee wakhtigan soomaaliya ayuu ahaa barnaamijkeena ujeedadiisa waxaana marti igu ahaa cabdiraxmaan maxamed faarax luunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada soomaaliya dhegeystayaashii ugu badnaa ee iyaguna ka qayb galay oo intooda badan ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo sidoo kaleeto martida barnaamijkaba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
intaasaan kaga soo gudubna barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha halka aad nagala socotaanna weli waa v o a washington qaar ka mid a shaqaalaha xubnaha koongareeska iyo saraakiil ka socotay aqalka cad ayaa kulan wadaxaajooda sabtidii ku yeeshay magaalada washington si loo dhammeeyo xirnaanshaha qaar ka mid a howlihii dowladda maraykanka oo hadda galay maalintii shan iyo tobnaad xudunta muranka ayaa ah shan bilyan oo dollar oo uu madaxweyne donald trump doonaya in lagu daro miisaaniyadda dowladda si loogu dhiso derbi laga yeegleelayo xuduudda mexico iyo maraykanka madaxweynaha ayaa bartisa twitterka ku sheegay inaanan guul weyn laga gaadhin wadahadaladii shalay ee u dambeeyey falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrimahaasi ka hadlaysa inoo haysa howlihii dowladda maraykanka ayaa xiran qayb ahaan maalintii shan iyo tobnaad inkastoo aanan xal la gaarin balse weli waxaa socda wadahadallo lagu doonayo in xal lagu gaaro si dowladda dib loogu furo jack shumer hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee aqalka sanadka ayaa u sheegay wariyayaasha in wadahadalada weli la isku mari la'yahay waxaanu u sheegnay madaxweynaha inaannu doonayno in dowladda la furo balse madaxweynuhu waxa uu ku adkaysanayaa in dowladdu ay sii xirnaato haddii ay noqoto bilooyin iyo sannadaba doodda waa ay sii socotay waana sii wadi doonaa wadahadallada balse waa ay adag tahay in horumar la sameeyo haddii aanan dowladda la furin saamaynta ugu culus ayaa waxa ay ku dhacday shirkadaha yaryar ee dowladda adeegyada u qabto iyo weliba qoysaska shaqaalaha dowladda maraykanka oo aan hubin halka ay ka heli doonaan mushaarkooda soo socda cabdiqafaar cabdi wardheere oo horey dowladda maraykanka ugu soo shaqeeyey haddana ka shaqeeya howlaha horumarinta caalamiga ah oo ku sugan gobolka virginia ayaa ka waramaya saameynta ay yeelatay xirnaanshiyaha dowladda gaar ahaana shaqaalaha dowladda iyo dadkii kale ee ku hoos noolaa horta waxaad ogaataa ilaa iyo siddeed boqol oo kun baa hadda banaanka joogta oo aan dowladda shaqadeedii qabanayn marka taas waxay keenaysaa in dadkaas iyo mushahaarkoodii iyo noloshoodii ay aada ciriiri u galaan oo qaarkood aanayba iska bixin karin xataa deymaha lagu leeyahay baabuurta iyo guryaha iyo waxyaabaha kale taasna waxaaba sii dheerba oo ka daran waxaa jira hay-adda waxaa ku tiirsan intaas oo hay-adood oo oo brivate oo iyaguna ama maaragtay gaar loo leeyaho qandaraasyo iyo ka ka qaata dhammaantood iyaguna waxa weeye waa gaabis bay gelayaan intaa waxaa usii dheer xataa dadka danyarta ah oo u shaqeeya dowladda oo siyaabo kale ugu tabaruca sida maaragtay ganacsiga yaryar oo dhan oo ku tiirsan oo dowladdu markay shaqo timaado u diyaariya maaragtay cunada iyo howlaha kale oo maalm nolol maalmeedkooda ah dadkaas u shaqaynayo boqolaalka kun adiguba waa qiyaasi kartaa meel siddeed boqol oo kun oo qof ay usoo shaqo tegi jirtay oo aan la yiri dakrina ma lihidin banaankana iska jooga marka intaa iyo intii boqol oo kun oo kale oo ku tiirsanayd baa waxa weeye aad iyo aad ay u saameynaysaa arrintan marka laga soo tago saameynta dhaqaale ee ay leedahay xirnaanshiyaha dowladda sidoo kale waxay taabanaysaa labada xisbi ee dalkan ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo weliba aqalka cad haddaba saameyn intee la-eg ayay ku yeelan kartaa doorashada labada kun iyo labaatanka waa kan faysal derri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga runtii labada aqalba way ku yeelan kartaa waayo dadku aad bay hadda ugu xanaaqsanyiin xisbiga dimuqraadigu sababtuu u ogolaan layahay inuu wax ogolaado waayo ninkan shan bilyan buu ku dhegan yahay in la siiyo dad badan baa waxay aaminsan yihiin waa hore oo dimuqraadigu ogolaadeen laba milyan iyo boqol kun laba one two point one billion in la siiyo intii dib loo soo celiyo laguna qasbo aqalka cad inay ogolaadaan lacagta kala badoo badh marka labada dhinacba saameyn bay ku yeelanaysaa waxaanad moodaa labaduba inay hadda gorgortamayaan waxaase fakarkaa ka duwan qaba cabdiqafaar cabdi wardheere oo sheegaya in aqalka cad uu yahay kan ugu dambeeya ee dusha u ridan doona eedda iyo cawaaqibka xirnaanshiyaha dowladda
mar kasta aqalka cad baa leh weligeed yaa laheed saasay ahayd intii jeer oo dawladdu ay xirantay mar kasta qofka aqalka cad fadhiya yaa lagu eedeeyaa eedda oo caadiyan sidaas weeye inkastoo madaxweynahani uu isagu kaba sii daray oo yidhi anaa mas-uul ka sii noqonaya oo weligeed yaa laheed ma dhicin qof odhanaya isagoo wa- aqalkii caddaa fadhiya oo dawladdii oo dhan oo uu hoggaanka u hayay uu isagu yidhaahdo wixii haddii xirnaanshahaasi dhaco eedeeda aniga dusha ha layga saaro marka xisbiga jamhuuriga oo talada haya iyo waxay ku dambayn doontaa madaxweynaha oo isagu qirtay oo yidhi aniga mas-uuliyaddaas ha lay saaro haddii dawladdu xiraato iyo intay xiran tahay waxaa jira saadaal ku saabsan in xubnaha jamhuuriga ay isku dayi doonaan inay helaan qaab dowladda loo furo taasoo ay dhici karto in ay madaxweynaha ku khilaafaan waa kan faysal darri oo arrintaasi ka warramaya in runtii in in xisbiga jamhuuriga ah ama labada aqal ee dalka maraykanka waxaa u bannaan inay wax ku diidi karaan dowladda em, a- a- a- e, madaxweynaha maraykanka laakiin sida ay hadda u muuqato haddaan wax isbedelin in jamhuuriyiinta ka tirsan in in in aqalka sanadka intooda badani waxay ku raacsan yihiin ilaa uu ogolaado madaxweynuhu inuu saxeexo maahane inaan la horgeyn in wax sharci ah oo madaxweynuhu diidan yahay in marka taasi waxay carqalad weyn ku noqonaysaa haddii ay aqalka hoose oo hadda ay xisbiga dimuqraadiga gacanta ku hayaan haddii ay soo ay ay soo dedejiyaan in la helo miisaaniyadda ay- iyagu ay taageersan yihiin mar walba waxaa taa kor u laalaya oo ka hor imanaya aqalka jamhuuriga waayo waxaad u baahan tahay ugu yaraan sagaal iyo toban ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo aqalka sanadka ah ka mid a inay madaxweynaha wax ku diidaan sagaal iyo tobankiina hadda lama hayo dad badan ayaa u arka inay adkaan doonto in xal loo helo haddii aysan labada dhinac muujin dabacsanaan dhinaca mowqifkooda ah ama meel dhexe aanay isugu imaanin waa kan cabdikafaar oo mar kale sharxaya sida ay arrintu ku dhammaan karto Eh, horta eh, sida badan waxay ku dhammaataa in meel dhexe la isugu yimaado hadda waxyaabaha la odorosiyo waxaa weeye madaxweynuhu wuxuu codsanayaa ilaa iyo shan dhibic lix bilyan oo dollar buu leeyahay miisaaniyadda haddaan lagu darin oo aan derbigayga ku dhisto en, suurtagal maaha inaan anigu ka tanaasulo eh, meesha aan taagnahay taas eh, jawaabteeduna en, waxa weeye dimuqraadiga oo dhahaya suurtagal maaha inaan anagu intaas derbi aan ku bixino sababtoo ah derbigu waxtarna ma aha oo maaragtay wax uu ina ka celinaya male ee lacagta intaas la egna uma hayno marka waxaad moodaa hadda inay ugu dhowdahay in isaguna uu lacagta uu dalbanaya yareeyo oo uu meel ho meel dhexe oo meel hoose uu yimaado ee iyo in magacyo kale loo baxsho oo hayndaab iyo maaragtay derbi inta laga daayo ee jamhuuriguna uu markaa yidhaahdo een, waa helay derbiga iyaga lacagtiisii oo xoogaa baan helay inta kalena waa raadsanayna waxaa laga dhursugayaa wadahadaladii shalay gelinkii dambe soo gabagaboobay inkastoo aanan guul weyn laga gaarin in ay sii socdaan islamarkaana ay keenaan xal dib loogu furo howlihii dowladda dhexe oo qayb ahaan xiran in ka badan laba toddobaad
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan iyo warbixinteeda markana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka maxamed cabdisandheere ayaa inoo haya mahadsanid cabdulqaadir saraakiisha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa sheegay inay dib u dhigayaan ku dhawaaqidii natiijada doorashada tii madaxtinimo ilaa iyo goor dambe oo toddobaadkana guddiga doorashada ayaa hadda maanta kulan ka qaadanaya dib u dhigaasi madaxa guddiga doorashada qaranka cornel ninga ayaa yidhi suurtagal maaha in hadda lasoo saaro natiijada horumar baan samaynayna laakiin wax walba gacanta kuma jiraan nanga ayaa sheegay in guddiga ay soo gaadheen keliya toddobiyo afartan boqolkiiba codadkii la keenay laga keenay goobiyo codbixinta dalka iyadoo aanay jirin wadooyin horumarsan nanga ayaa intaasi ku daray in soo ururintii gacan ku tirintu aanay caawinaynin guddiga doorashada ayaa qorsheeyey in internetka loo adeegsado tirinta codadkaasi yeeshee guddiga ayaa arrintaasi ka maagay markii mucaaradku ay sheegeen in internetka wax la isku dabamarin karayo dhinaca iyo waqooyiga afrikana saraakiisha amniga dalka masar ayaa sheegay inuu dhintay askari ka tirsan booliiska kadib markii ay la qaraxday miino uu doonayey inuu kala furfuro taasoo la dhigay agagaarka kaniisad ku taalla nawaaxiga magaalada qaahira qaraxii maanta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidanka amniga wakaaladda wararkii reuters ayaa ku warantay in qaraxa oo ku jiray waa miinada oo ku jirtay boorso laga helay safka hore ee guriga guri ku dhegan kaniisadaasi dhinaca iyo dalka suuriyana la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne donald trump ayaa sheegay inaan inaanan si lama filaana mar qura looga soo saari doonin ciidanka milatariga ee maraykanka ee jooga dalka suuriya john bolton oo booqasho maanta ku tegay israel ayaa sheegay in kabixista ciidanka maraykanka ee suuriya ay ku xidhan tahay ka guuleysiga kooxda daacish bolton waxauu intaasi raaciyey in madaxweynaha donald trump uu doonayo in la burburiyo ururka daacish la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne trump ayaa dhanka kale sheegay in maraykanku turkiga ka doonayo ballanqaad ah inuuna weerari doonin dagaalyahanada kurdiga suuriya ee xulufada laha maraykanka marka uu maraykanku suuriya ka soo baxo
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdisandheere iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka markanna heestii nabsi fanaaniinta axmed mooge iyo sahre axmed waa codadkii allaha u naxariistee fanaaniinta kale ah sahre axmed iyo axmed mooge heestii nabsi ayaannu idinkaga tegaynaa v o a ayaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna galabnimo waxaa soo saaray bashiir abikar cabdulaahi
Come on.
This is